alxamdu lilah hanaaء lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa waa dersiga afraad ee ka mida kitaabka la yidhaahdo almukhtasar اsagiir faslu fi furuudi اlgusli qusliga iyo mayriga iyo qubayska faralyaalkiisibuu fasalu yahay taabaa laga hadlayaa furuudu lqusli qusliga faralyaalkiisu ihnaani waa labo laba laba weeyaan qubays waajiba qofku markuu ka qubaysanayo labadan waa inuu islaaliyo alawalu kan ugu horeeya alawalu kan hore anniyatu niyo weeyaan waa inuu niyo la yimaado cibaadadan uu sameynaayo waa inuu niyeysto qubayskan waa inuu niyeysto wa huwa isagu niyihii baa lagu sheegayaa an yanwiya waa inuu niyeysto rafca aljanaabati janaabada iska koryeelkeeda ow amase rafca alxadathi xadath iska koryeelidiis xadathkii alakbari ee weynaa ow amase naxwa daalika waxaa wixii la mid ah taas wixii la mid ah oo farda alqusli qubayskii faralka ahaa oo kale buu niyeysanaya rafca alxadath ama rafca aljanaaba ama rafca alxadath alakbar ayuu niyeysanaya aw naxwa dalika wixii la mid ah qofka salaska qaba salas manidaan ka joogsanayn biyaha manida qubayskii waajibka ahaana inuu qubaystaa la rabaa kan wax ka kor noqonayana ma jiraan saa wixii baaba iska socdee wuxuu niyeysanayaa istibaaxata muftaqirin ilaa dahaara dahaaro shay u baahan bannaysashadiis dahaaro shay u baahan inuu bannayso salaadaa dahaaro u baahan cibaadadan uu la imaan lahaa dahaaro u baahan yahi shaygaa dahaarada u baahan bannaysashadiisa ayuu niyeysanaya ee rafci niyeysan mayo wax ka kor noqonaya maba jiraan la wixii baaba socdee ayib aw naxwa dalik goormou niyeysanayaa cinda awali juz-in juz ama xubin ama qeyb kan u horeeya agtiis oo min badani jirkiisa ka mida qofka markuu qubays waajiba ka qubaysanaya jirkiisa oo dhan waa kal cudwil waaxidi hal xubin oo kale u ka dhigan yahay weesada waxay ahayd cinda qasli awali juz min alwejhi xubinka u horeeya wejiga ah markau marayo niyeysanay laakiin haddan waxa weeyaan halkan xubin meesha u horeysa oo jirkiisa ka mid a ayuu niyeysanaya dhankau doono isagu biyaha iskaga bilaabo meesha koowaad uu biyaha iskaga bilaabay markau isku bilaabay marka uu isku bilaabayu niyeysanaya niyow la imaanaya saasuu la imaanaya ayib niyadaa markuu la yimaado niyaday waa u xasishay taa waa midda koowaad laba shay weeye qubayska faralyaalkiisu tii koowaad waa niyadaas sidaas buuna ula imaanaya haddii qofka qubaysyo badan iskugu yimaadaan gabadhii caadadiina way ka qubaysanaysaa janaabana waa ka qubaysanaysaa hal niyaa ku filan haddii qubaysyo sunna ah isku yimaadaan waana jumce waana ciid mid kasta waa loo qubaystaa muxuu samaynayaa niyadaasaa ku filan haddii laakiin qubaysyada laga raba qaarna waajib yahay qaarna sunno yihiin oo janaabana waa ka qubaysanaya jumcana waa ta qubayskii jumcadu waa sun janaabadiina waa waajib labadaba haddou wada niyeyso hal qubays baa ku filan midkood haddou niyeysana kow niyeystay baa u xasilay kii kalena waa u dhimay athani midka labaad gaslu jamiici shacrihi timihiisa dhammaanti mayrigooda wey timihii alkhafiifi fududaa aw ilkafiifi badnaa timo yar iyo timo culus oo badan kuu doonaba hal ahaado waa inuu mayro iyo wa jamiici basharati basharati basharadiisa iyo maqaarkiisa iyo jirkiisa dhammaan waa inuu mayro taas baa laga rabaa ayb xataa maa taxta qulfati laqlafi kan buuriya qabkaa buuriyadiis hoosteeda waxa ah waa inuu mayro jirka ka hooseeya haragga waa inuu mayro maxaa yeelay hal meel oo qofkii ka tagay isagoo qubays waajiba ka qubaysanaya tin booskeed wax la-eg intaa iyo intaasoo naara lagu sameeyaa baa layidhi waa inuu iska hubiyo walidaad sayid cali wuxuu dhihi jiray timahaygii baan ballo coloobayo si aan hadhowtii meel qallalan usoo bixin hadba waa iska jeri jir waa iska xiiri jir si aan biyuhu u gaari waayen s inay gaaraan buu rabaa saasuu samayn jir jirka o dhan inuu ku camimaa la rabaa timaha salkooda inuu biyaha gaarsiiyaa la rabaa timo yar iyo timo badan kay doonaan ha noqde labadaas weeyaan labadaa shay ee qubayska faralyaalkiisa marka gudniinba haddii lasoo qaaday gudniinku muxuu yihi walkhitaanu waajibun wuxuu yihi gudniinku waa waajib kamaa huwa macluum bacda albuluuq qofku dee markaan yar waawaa yaryahay laakiin qofku waa in la gudo wey hadduu nool yahadaan weli la gudin waa inuu meesha biyaha gaarsiiyo haddii biyihii meeshii gaari waayaan waa iska tukanayaa sida qofkii biyo iyo boorba waayoo kale u tukanayay haddou dhinto ka war mana gudna inta muuqato jirkiisaa la dhaqayaa waana loo booreynaya ilaa meel biyaha la rabay inay gaaraan baa qarsoon oo haragaana qarinaya waana lagu tukanaya waana la aasaya ibnu xajar alhaytami halkaasu isagu mar rimligu wuxuu leeyahy waa la mayrayaa inta muuqata waana la yska aasayaa laakiin lagu tukan maayo najaaso cidle dee qof aan daahir ahayn see loogu tukadaabu leeyahy booreysna ansix mayo booreysku najaasada in la suuliyey ahayd an yuzila najaasata awalan awala tayamum buu leeyahy war waxaa leeyaha meyd muslim oo dhinta qof muslim oo dhintay ihaana ugu jiraa salaad la-aan in la aase taa ibnu xajarka ha la raaco qofkan hana loo mayro hana loo booreeyo ha lagu tukado qubuurahana hala geeyo sidaasaa loo maamulaya taa halkaasaa la dhig sunayaal baa jira marka wa sunanuhu qasliga ama qubayska sunayaashiisu waa badan yihiin sunayaashu sunayaashaas atasmiyatu wey tasmiyadu waa maxay alla magacaabid wey saasaa ka horeysa miya wa sunanuhu sunankiisu iyo sunayaashiisu qubayska sunayaashiisu asiwaaku cadeysho wey waa inuu qofka cadayda macnaha weeyaan cadayga la yimaado iyo watasmiyatu alla magacaabid bismi illaahi inuu yihah iyo walwudu'u weeso oo qofku weese uu la yimaado qabla qusli mayrashada ka hor qubayska ka hor intaadan qubaysan inaa weeseysato ama weesadii o dhan ha israacsho ama qeyb ka mid ah hormaryo lugaha inta dib dhigo intii kale hasoo ha ka soo weeseyso ama intouba qubaysanaya ha ku dhex weesayso laakiin waxaa ugu fiican in weesada la hormariyo waay labada lugood dhaqidoodana la dibdhigo iyo yaan la dibdhigin iyo hal mar weysada ha dhammaystir wa tacahudu lmacaadif laalaabyada inuu faajo faajoodo waardiye inuu ku hayo tacahud tacahud almacaadif meelaha qofka laalaabyadiisa ya inuu ilaaliyo faajo faajoodku waxa weeye waardiye ka hayo hubiyo kilkilada oo kale calooshu laalaab hadday leedahay labada dhegood oo kale waaye dhagaha hadduu qubays waajiba ka qubaysanay muxuu samaynaya gacantuu biyo ku shubtay moogta ra madaxuu saa u leexinayaa dhagtow saa ugu shubo tartiib tanna biyo nadiifa isku garaaci maayo dhagaha waa xuubkood san wax u gaarin biyahu saa ugu shubo saasuu in yar u leexinaya illaa waxaa la rabaa qubayska waajibka ah in qofka jirkiisa inta muuqato oo dhan ay biyuhu gaaraan waaye wa takhliilu shacri timaha takhliilintooda fare dhexdhexgelintooda say biyuhu u gaaraan iyo wadelku jiidjiidid gacnaha qofku jirka ku jiidjiido qasabada hadduu isku furo biyuhu waa iska gaari karaan laakiin inuu gacanta ugu daro oo ku jiidjiida gacantaa fiican la marmariyo ilaa rag baa le haddaan gacanta saa loola marmarin waaba waajib baa laga tegay marka khilaafkaa si looga baxaba gacantiina ha ku daro sida ugu fiican qofku waa inuu falaxasho sijadii la yimaado luqluq iyo sandaarsi iyo weyse la yimaado xubnaha meelaha laalaaban dhaqo biyaha madaxa ku shubo dhanka midigtaa mayro misna dhanka midigtaado dhabarka xigta mayro misna dhanka bidixdaa mayro misna dhanka dambo bidixdaa mayro qofkaa waa dhameeyey markaas sidaasaa ugu cajo badan waxaa la rabaa marka timihiisu hadday laalaaban yihiinoo biyuhu gaarayn hadday biyuhu hadday timuhu iskood isku qabsadeen wixii uu gaari waaday waa iska cafisa laakiin hadduu isagu tidcado gunguntadu sameeyey biyuhuna aysan gaarayn ilaa tidcan iyo in la furfuro mooyaane waa khasab inuu furfuro waa laga maarmaan wulxiqa bihaa man ibtuliya binaxwi dabuuc waxaa la mid ah qof lagu itixaamay waxaa la yidhaahdo dabuuc waxaa la yidhaahdaa bayd lqaml injirta waxa weeyaan ukumaheeda baa madaxiisii qabsaday waxaa la dhihi jira qandhicilka wey waxaa carabiga soomaaliga lagu yihahdo haddii qof waxaasi qabsadaan nadaafad darada ah oo timihiisi salkiisa ay ku dhegaan biyihii gaari waayaan maarana loo waado oo la suulin waado iyaduna waa sidoo kalea la yidhi ayib war maya hal iska cafiyo qofkaas iyana waa la sheeg sidaas baa lagu wadayaa marka masaa-ishaa markuu inoo sheegay fasalka ku-xigaa soo qabanaysaa faslun fii shuruudi dahaarati dahaarada shuruudeedii buu fasal yahay min alxadathayni labada xadad ba laga dahaaro qaato shuruudda loo shardiyo baa la sheegaya washuruudu dahaarati dahaaro qaadasho shuruudeed can ilxadath ilasqari xadadka yar laga dahaaro qaato iyo walakbari kan weyn alislaamu weeye iyo iyo wixii lagu cadfay alislaamu islaamnimo qofkaa dahaaro qaadanaya islaamnimaa shardiya ama weyse qaadanaya ama qubays gaal waxba ma dahaaro qaadan karo watamyiizu wax kala soocid baa shardiya qof wax kala garanayo inay qof aan waxba kala garanay mumayiz ahayn yana waxba ka asixi maya waayo ilaan meesha niyaa la rabaa waxa qof aan tamyiiz lahayn niyo ma keeni karo gaalkaana niya ka asixi mayso walmaau biyuhuna addaahiru kuwa daahira waa inay yihiin waa shardi ah daahirkii almudahiru waxna sii dahiraya biyo daahira naftooda u daahira keyrkoodna sii dahiraya oo cid ku dahaaro qaadan kadho waa biyaha ma lagu magacaabo almaa dahuur sheikhu shuruud oo ka tegay baa jidha oo xataa safiinuha qaar kuusoo qoray qofku gabadha inay ka dahiran tahay kay dahaaro qaadanayso xayd iyo nifaas wa camaa yamnacu suulalmaa ila lbasharati wixii diidaya biyuhu inay kaaraan jirka haddii qofka xabag iyo xanje iyo daamur iyo cilaan iyo wax ku dhegdhegan yihiin dee waxaasaa u diidaya inay jirka biyuhu gaaraan xubinka wax biyaha doorinaya waa inaysan saarnay waa inuu fararnimada ku cilmi leedahay qof ku cilmi leeyahy waaye najaasada had- ka hor waa inuu iska zuuliyo ilaa kitaabkan waa kitaab weyn weeye moogta masaa'il qorayay baan kani qorayn ya ayib maalan qof hadduu shakiyo weysadii maka budhe mise kama burin markaasuu iska weysaysa hadhow waxaa u caddaaday inay markuu weysaysanaya uusanba weyse qabin laakiin uu hadda weysaysay weysadan dambe ma ansaxayso laakiin haddii shakigii uusan xaqiiqo helin ma kaa budhe mise kaama burin uu iska weysaysay hadhowna xaqiiqo ma helin ama xaqiiqou helo inuu weyse qabiba ogaado weysadii isagoo qaba mid labaad la yimid waa u jiraa weysadiis waay waxaa la mid a shuruuddii baa la la akhrinayaa walaa yasixu ma ansaxayo rafculxadai xadad iska koryeelkiis walaa isaalatu najasi najaaso iska suulinteed ilaa bilmaa ilmudlaqi biyo la iska idlaaqay in la helo mooyaane najaaso waxaa la iska zuulin karaa oo la iska mayri karaa xadadna waxaa la iska koryeeli karaa biyo in la helo maa mudlaqa biyo la iska idlaaqay oo biyo la yidhaahdo in la helo wa huwa maaga mudlaqaana maa biyaha weeye nasala ka soo degay min asamaa'i xagga koreo cirka daruuraha ka yimid aw nabaca ka soo burqaday min alardi dhulka ka soo burqaday wa in tagayara haba doorsoomo dacmuhu dhadhankiisu ow lownuhu midabkiisu ow riixuhu meeshaas gadaal baa iyada loo wadayaa waa in takayaradaas taa hore halkaa ku jooji biyo mudlaqa in la helo mooyaane wahuwa maa nasala min asamaa waa biyaha cirka ka yimid aw nabaca min alardi ama dhulka kasoo butaacay oo kasoo burqaday biyaha say doonaa ha u ekaadeen kuwa dhanaana kuwa milixa kuwa macaan kuwa wiyeera kuwa xareeda farqi ma kale leh noocay doonaa ha noqde waaye kuwa badda kuwa webiga kuwa ceelka kuwa roobka kulli waa lagu dahaaro qaadan karaa waa biyo biyaha saasaa loo isticmaalaya masalaa bilaabanaysa marka wa in tagayara hadduu doorsoomo dacmuhu maaga dhadhankiisu ow lownuhu midabkiisu ow riixuhu urtiisu tagayuran doorsoon faaxishan oo foolxun oo muxuu ku doorsooma doorsoon foolxun baa ku dhacay maxaa dooriyey bimukhaaladati shayin shay dheehidii sababkeed shay dheehiddiis sababkii shaygaasoo daahirin daahira shaygaasoo yastaknil maaw biyuhu ka kaaftoon yihiin canhu xaggiisa shay biyuhu ka maarmi karaan oo aysan u baahnayn baa biyihii la doorsoomeen doorsoonka ku dhacayna waa doorsoon faaxisha oo foolxun tusaale waaba ka zacfaraani waaba zacfaraanki zacfaraan baa meeshii ka dhacay biyihii zacfaraan bay ku doorsoomeen wal ushnaani ama gasangas bahal aburiso oo sida saabuunta kale oo dharka lagu dhaqan jiray waagi hore baadiyaham soo madha gasangas baa la yidhaahdaa taasoo kale waaye baa biyihii la doorsoomeen waljisi sibir mayaan dhahnaa sibirkii shamiinta in la bed- isbed- lisla bedele wanuurati nuurad midaa cadcado derbiyada la mariyo maarata taas baa biyihii isla bedeleen walkuxli indhakuul baa lagu dara isla bedeleen lam tajuz ma banaana adahaaratu ku dahaara qaadasho biyihii maagaas laguma dahaaran qaadan karo ma gudayso in lagu dahaaro qaato biyihii waxa ku dhacayna waa wax daahira laakiin najaaso maaha laakiin doorsoonkiibaa wuxuu noqday xaddhaaf shay daahiray ku doorsoomeen biyo mustacmalay ka dhigan yihin shuruud baa meesha lagu tiriyey ogow marka hore doorsoonku waa inuu mid faaxisho yahay isbedelka ku dhacay war waa maxay waxaan baa leedahay caagada ku jira ama kirliga hor waxaan biyaba maaha waa waaba shaahe waaba qaxwe hor waxaan waaba casiir hor waxaan waaba liin waa cambe buu ku dhahaya wixii markay u dhadhamaan u sawraan doorsoon daran baa meesha ka dhacay hor waxaan biyo maaha waxaan waaba liin buu leeyahay markuu arko ama waa shaah buu leeyahay ama waa qaxwe kalqahwati alqahwa baa la yidhaha ayib hadday sidaasi dhacdo laguma dahaaro qaadan karo shay najaasa haddiiba isla bedeleen dee wixiiba waa najaaso laakiin hadda kuwaan aan ka hadlayno najaaso maahee waan lagu dahaaro qaadan karin qofkii doona ha cabo ama cunaha ku karsada laakiin laguma dahaaro qaadan karo walaa yaduru ma dhibayo marka shaygaasna waa shay biyuhu ka kaaftoon yihiin biyuhu zacfaraanso kama kaaftoona miyay u baahan yihiin waa maya gasagas miyay u baahan yihiin waa maya sibir iyo nuurad miyay u baahan yihiin iyo kuxli maya uma baahna dee bes shaygaasaa bedelay biyuhu war waxaan waa saabuun baa leeyahay waxaan waa shaambo war waxaan waa nuurade wixii biyihii waa isbedeleen walaa yaduru dhib male ataqayuru doorsoon bilmugthi biyuhu ay ku doorsoomaan nagaadi biyihiisay meesha ugu jireen oo u nagaayeen ayay doorsoomeen doorsoonkaasay biyuhu u fadhiyeen oo meesha ugu jireen oo ugu jireen ayay doorsoomeen ilaa qofkaana dahaaro qaadanaya waa qof dee waxa weeyaan muslim ahoo tamyiiz leh tamyiistaas waxaan soo dhaafnay wax kala sooca calaamado badan buu leeyahay calaamad ka mid a hadii la helo qofka waa leeyahy waxbuu kala garanaya waxaa ka mid a kow calaamadda koowaad lagu calaamadiyey lagu tilmaamay khidaabka inuu garanayo in lala hadlay qofka waa la hadasha in lala hadlay wuu garanaya jawaabna waa celin karaa waxaa ma aragtay waa arkay ama ma arag qofka caqli buu yeesha tamyiiz buu leeyahay tamyiiz wataa ilmaha markii qofka waxaa la weydiiye hadduu saa uga jawaabayo jawaabtana celin karo tilmaan labaad waxaa la yidhi maye waa inuu midigta iyo bidxiisa kala garto midigtaada aaw bidixdaadina aaw kaasuu leeyahay waa tan bidixdiina waa tan martamyiis buu leeyahay waxbuu kala soocayaa qofkaani ama qolimo kale waxay yidhaahdeen an yufariqa bayna tamrati waljamrati dhuxul iyo timir waa inuu kala yaqaan sidii laga faa'idaystay qisadii nabi muuse calayhi salaam maca fircoon hadday saxiix tahay qisadaas waxa weeyaan dhuxul iyo timir inuu kala garan karo teebaa dhuxula teebaase timira hadduu ilmahan kala sheego waxbuu kala garta tamyiis buu leeyahy calaamadaa saddexdaa waa la sheegay laakiin tan ugu weyn waxa weeye baa leeyahy ugu xoog badan an yaakula waxda keligii inuu wax cuni karo wayashraba waxda keligii sharaab cabi karo wayasanjiya waxda keligii isijeysan karo xaaji gudan karo markaas waa isku filan yahay qofkaas noloshiisii cunno iyo cabid iyo suuligal iyo sijo iyo qof isku filan wey tamyiis kaamil ah markaa qofka u xasishay wey waaye haddaba u fiirsa marka halkan waxaa lagu sheegayaa biyuhu hadday say meesha u fadhiyaan doorsoonkaasi dhib ma leh hadday ku doorsoomaan biyuhu hadday meesha iskaga nagaadaan mar bay madoobaadeen isbedelaan mogto barkadaha iyo ku daahaan taa dhib ma leh bil mugto hadday ku doorsoomaan ama waturaabi ciid ku doorsoomaan ciid baa lagu shubo ciid baa biyihii la doorsoomeen dhib maleh waduxlubi xayaabo biyaha cagaarka dooga dul sabeeya maaragtay doog barkadaha iyo wax cagcagaar ah ramaas ramaas cagaarkaasaa dul sabeeyey haddaan kas loogu tuurin dee wax biyuhu laa u baahan yihin maaha waa waxay ka kaaftoomaane waxa weeyaan taasna dhib maleh la dhihi mayo biyahan waa doorsoomeen taa dhib maleh wamaana dhimale fii maqarihi makaanu sugnaanshaha biyaha ku sugan iyo wamamarihi makaanu maridiis meesha biyuhu soo mareen kanaal baa la yidhahdaa wadiiqada dariiqay soo mareen bay la bedelmeen ama waxay la bedelmeen meesha ay galeen galkay galeen ama meeshay galeen bay la bedelmeen isbedel baa ku dhacay war isbedelkan waa maxay meesha balligay ku jiraan ama barkaday ku jiraan weeye isbedelku ama dariiqay soo mareen ba biyahani saan iskula bedeleen waxba dhiba maleh ilaa kolleyna meel soo maraan waa laga maarmaan meel inay biyuhu galaanna waa laga maarmaan moogta wala taqayuru doorsoonna dhib ma laha bimujaawirin biyuhu mid la ologay mid la dersay ay ku doorsoomaan mid la dersay kaa la dersay waa maxa kalcuudi sida laan iyo waduhni subag almudayabi la carfiyey almudayabi la udgooniyey geed uduga sida cuudka meelaha lagu mudmadoo kale udug leh bay biyihii isla bedeleen ama duhni waa dufaniya subag ayay isla bedeleen waaye kuwaasna dhib maleh haddii laga shakiyo war waxaani ma mukhaalid baa biyuhu ma ku darmadeen mise waa la derseen waxaa la qadarahayaa inay la derseen dhib malea la leeyahay walaa tasixu asixi mayso adahaaratu dahaaro qaadasho bimaa biyo lagu dahaaro qaato tuduhira awal loogu dahaaro qaatay bihi maagan min xadain xadad awal looga dahaaro qaatay biyo awal xadad hore layskaga dhaqay misna dib looguma dahaaro qaadan karo walaa tasixu ma ansaxayso adahaaratu dahaaro qaadasho bimaa biyo lagu dahaaro qaato tuduhira tuduhira loogu dahaaro qaatay bihi maagaas biyahaas min xadain awal baa xada loogu loogu dahaaro qaatay biyo awal la isticmaalay maxay noqonayaan mustacmal mustacmal bay noqdeen qof baa awal xadad iskaga kor yeelay dee lama isticmaali karo dahaaro laguma dahaaro qaadan karo waa biyaha marka hore qofku isku dhaqo wey ama weese waajiba ama qubays waajiba baa meel loo hooriyey dee mar labaad kuma qubaysan karo ama kuma weesaysan karo webihiina waa biyo yar haddii ay badow galay ama webi galay ama barked galay dhib ma lahaateen dahaaradiisa ugu dahaaro qaatay dhib ma lahaateen ilaa mustacmal ma noqdeen markaas biyahan mustacmalkaa ee yar haddii la uruuriyo laftooda biyo badan ay noqdaan hadha wax waa dahirayaan biyuhuna waa inay xubinka ka socmaan biyaha markaa hadda saa iskugu dhaqaysay gacanta marmarinaysa iyo wejiga iyo intay saa ugu noqnoqonayaan xubinka weli mustacmal maaha weli mustacmal maaha qofkaas waa inuusan ikhtiraaf niyeysan kafdarsi iyo dardarsasho hadduu niyeyso mustacmal ka noqon mayaan biyihii marka waxaa loogu dahaaro qaatay min xadain xada aw najasin ama najaaso baa loogu dahaaro qaatay oo la iskaga zuuliyey biyo najaaso awal layskaga dhaqay mar labaad dee layskagama dhaqi karayo oo biyaha shuruudaale wey biyahaasna sidaas baa lagu tilmaamay dayib marka waxa weeyaan xubinka inta dhaqidiisa loo dhammaystirayo weli biyahaas ilaa xubinka la wada dhaqo haddaa maalan shan jeer xubinka biyaha usoo qaadid oo weli aadan dhammaystirin wejigii dhaqidiisa meel weli qalalan tahay ilaa meesha qalalan aa dhaqdid waxaa weeye tiradaa shantaa kow baa laga soo qaadaya ilaa aa wada gaarsiisid markaa wada gaarsiisid bay kowta biyahaasina waa kuwaas halkan waxaa la sheegayaa masale muhiima tambihun baraarujin baa la yihahda madaxa kor u qaad wey waa masalo weyn baa soo socota kuleeyahy a tambiih waxa weeyaan waa waxbaa las laysku baraarujinaya walow low adkhala hadduu geliyo yaddahu gacantiisa almutawadiu kii weesaysanayay hadduu gacantiisa geliyo bacda gasli wajihihi wejigiisa dhaqidiisa dabadeed jamiicihi dhammaanti wejigoo dhan intuu dhaqay dabadeed maratan hal mar u dhaqay intuu wejiga hal mar dhaqay marna waa laguu sheego kulligii markuu dhaqo intuu jeer doono ha usoo qaadee markuu dhammaystira an kow la dhahayaa mogta wejiga markuu dhaqay dhammaanti dabadeed hadduu gacanta geliyo awil junubu qofkii junubka ahaa oo qubaysanayay baa gacanta geliyey bacda niyati intuu niyeystay dabadeed labaduba xaggee gacanta geliyeen fii maain biyo biyahaasoo duuna alqulateyn laba qulateyn ka yar tanag biyaha baa halkan yeel ama dalow biyaha ama kirli biyaha ama haan biyaha biyaha halkan ku jira biyuhu laba qulateyn waa ka yari qofkii weesaysanayey wejigii intuu dhaqay ka bacdi dhammaantii hadde wejigoo dhan oo dhammaystiray ama hal mar ha ugu dhammaato ama saddex jeer ha ugu dhammaatee usan xubin kale u gudbin kii weysaysanay buu biyihii gacanta geshay taa horta warkaas israaci ama qofkii junubka ahaa baa intuu niyeystay ka bacdi biyihii gacanta geliyey gacantiisi buu geliyey waaya faktarafa waa wuu wuu dhurtay ikhtarafa wuu dhurdhurtay wuu kafdarsada gacantiiba uu tanagii ama biyihii meesha ku jira ku qaadqaat wanawaa wuxuuna niyeystay aliktiraafa qaadqaadashadaas kafdarsigaas dhurashadaasuu niyeystay junubkaani janaaba inuu ka quweysanayuu niyeystay qofkaana wejigiina waa dhaqay laga bilaabo wejiga maxaa ku xiga gacnaha in la dhaqo soo maaha gacantii biyihii buu soo dardarsanayaa markuu soo darsanaya biyihii baa ku daadanaya moogta meesha ka daa- ka soo qaadanayay dhibcihii baa ku daadanaya laakiin mustacmal ka noqon mayaano nawaa wuxuu niyeystay aliktiraafa gacan darsashuu niyeystay lam yadura wax dhiba male dad meelahaas oo marmar waxaa jira aad arkaysa adduunka haddaad tagto gacnaha saa u dardarsanaya biyaha nidaamkan haddii qofku sameeyo biyahan yarka ah waxba mustacmal ka noqon maya wax dhiba ma leh wain lam yanwi hadduusan niyeysan aliktiraafa gacan darsashana saaral maaw biyuhu waxay noqonayaa mustacmalan waa ninaan fiqi lahayn waxma garan biyihii baa ka xumaaday wejiga keliya u dhaqan wax kale biyihii kalena ka xumaaday waka biyihii mustacmal bay noqdeen ma la fahmi waaya niyat liktiraaf qofkan weesaysanayaa niyeysanaya niyat liktiraaf goormuu niyeysan wejiga intuu dhaqay ka bacdi horta marka hore aa wejiga dhaqaysay weesadii baa niyeysatay markaa wejiga dhammaysana waxaa niyeysanaysaa qaadqaadasho niyat liktiraaf niyadaani waxay difaacaysaa inaysan biyahan mustacmal kaa noqon oo biyahan awood yeeshaan oo aa ku dahaaro qaadatid xataa hadduu saddex jeer wejiga inta dhaqay ka bacdi niyeysto waa caadi markuu gacnaha dhaqayo buu niyada la imaanaya haddii kale biyuhu mustacmal bay noqonaya qubayskii imow intuu niyeystay ka bacdi inuu janaabo ka mayranayo buu niyatuliktiraaf niyeysanaya kaasuu gacanta la gala meeshuu doona jirkaa iskaga bilaabo biyaha isagana biyihiisa waa u kaafi waa ku filan yihin hadduusan niyadaa niyeysan biyihii mustacmal bay ka noqonaya wakhtaara alimaamu lghazaaliyu imaamu lghazaali wuxuu doortay iyo washaykhu bamakramata labadaas cadama wujuuba war niyadan waajib yaan laga dhigin bay dheheen falaa yushadadu cala alcawaam dadka caamada niyooyinkaasee baddaa ma geli karaane wax badan lama socdaan ha laga daaya yaan lagu adkayn laa yushadadu yaan lagu adkayn iyagoo halkaasi mare masaladaasna halkaas ayaa la dhigay marka waa masaa-ishaas waaweyn bu hadda ka hadlayaanoo wada muhiimka ah oo cibaadadii iyo dahaaradii iyo waxaasoo dhan ayay la xiriiraysaa waxaa maalin dhowta soo dhaafaynay masale la xidhiidha shahiidka qofka shahiidka ah oo saddex loo qeybinayay baa iyadana soo marayn oo noqonayay shahiid shahiid dunya adduunyada qof shahiid ah gaalo isagoo la dagaalamayo dhinta laakiin niyada u dagaalamayey waa niyo adduun xoola ah heshid bu islahaa gaaladan meesha waddan ka saar xoogaagan a ka furata adduunye doon buu ahaa shahiidu dunya baa la yidhahdaa shahiidu aakhirana waxaa la yidhahda shahiid aakhiro qof isagoo naftiisa difaacaya ama maalkiisa difaacaya saa ku dhinta ama bad iyo biyo ku dhinta ama waa gubta dadkaa gubanaya waa gubta iska shahiid aakhiro shahiidu dunya wa aakhira kan ugu fiican adduuniya aakhiraba waa shahiid dagaalada isagoo la dagaalamayo dhinto niyadiisuna waxay ahayd iclaaa kelimati illahi kelimadda ilahay koryeelkeeda marka iyagoo dhan isku dar waa la dhaqayaa waa la kafnayaa waa lagu tukanayaa ilaa waxaan laga soo reebayaa shahiidu dunya wal aakhira qofka ah uma baahna janaaso in lagu tukado iyo in la dhaqo midna si saxaabada u shahiidayeen oo kale qofka daacadda ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab